الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال الإمام المزني رحمه الله والإيمان قول وعمل إيمانكم قول وأراه وعمل يعمل فلوي وهما siyaani labadoodaasi isku mid weeye wa nidaamaani laba isku xidhan weeyaan wa qariinaani laba isku lamaan weeye laa nufariqu baynahumaa ma kala geynayno labadooda laa iimaana ila bicamal iimaan ma jiro camalla jirki iyadoo markaa camal la helo mooyaane iimaan ma jiro laa iimaana iimaan ma jiro ilaa bicamalin in camal la helo mooyaane si kale iimaan lagu heli maayo ay laa iimaana liaxad yacni markaa iimaan cidnaba uma sugnaan xaal axwaasha ka mid a xaaluu yahay mooyaane multabisan bicamal walaa camala ila biiimaan camalna ma jiro yacni iimaan la jirkii mooyaane oo ruux camal yacni wanaagsan oo u sugnaanayaa ma jiro inuu iimaan la yimaado mooyaane waalmu'minuuna fi liimaani yatafaadaluun waalmu'minuuna mu'miniintu fi liimaani iimaanka gudihiisa yatafaadaluuna waa ku kala mudan yihiin oo dheeraad bay ku kala leeyihiin oo qaarkoodba qaarka kale waa ka iimaan wen yihiin wa bisaalixi alacmaali hum mutasaayiduun camallada kuwooda wanaagsanna waxay yihiin qaar yacni ku kala badan oo ziyaado iyo dheeraad ku kala leh walaa yakhrujuuna bidunuubi min aliimaan walaa yakhrujuuna kama baxayaan bidunuubi sababta dembiyada kagama baxayaan min aliimaani iimaanka oo si dhammaystiran iimaankii bilkuliya ugama wada baxayaan oo hadday markaa dembi gaalnimo ka sokaysa la yimaadaan kuma gaaloobayaan oo gaalo kuma noqonayaan walaa yakfuruuna birukuubi macsiyati walaa cisyaan walaa yakfuruuna kuma gaaloobayaan birukuubi macsiyatin macsidu waa dembigii uun dembi markaa imaatinkaay la yimaadeen inay macsi fuuleen waxaa loo jeedaa macsi inay la yimaadeen kuma gaaloobayaan walaa cisyaan cisyaanki iyo macsidu waa markaa isku midkii un walaa nuujibu limuxsinihim ljinaana walaa nuujib uma waajibinayno limuxsinihim mu'miniinta kooda samafalay aljinaana jannooyin uma waajibinayno waa jamac jannaa jinaan lagu jamciyey bacda man awjaba lahu nabiyu sala allahu alayh wasalam kuu ima kuu nebigu sala allahu alayh wasalam jannada u waajibiyey cid ka dambaysa oo aynu odhanayno waa ahlu janna aynu iska odhanaynaa ma jirto walaa nashhadu uguma markhaati kacayno calaa musii'ihim kooda xumaato falayna binnaari naar uguma markhaati kacayno oo mu'miniinta ama ahluliimaanka ciddooda markaysagaa dunuub yacni la timi oo xumaato la timi oo ahlulkabaa'ir iyo dembiye waaweyn u saaxiiba ma odhanayno waa ahlu naar oo hebel naartuu gelaya odhan mayno waxa uu sheikhu halkan kaga hadlayaa masalada ku saabsan iimaanka iyo waxyaalaha ku tacalluqa iimaanku cinda ahli sunnati waljamaaca waxa weeye qowlun wa camal waa odhaah iyo camal fal laba qodob ayuu ku tacriifiyey ama ku qeexay mid walibana labuu koobsanaya odhahdii waxay noqonaysaa qowlu lqalbi wa qowlu llisaan qowlu lisaan in carabka laga yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah odhahda afka shahaadateynka ugu horeeya acmaasha kale ee saalixa ah ee adkaarta sida qur-aanka in la akriyo ama dikri la yidhaahdo subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar laa xawla walaa quwata ila billah iyaguna waxay soo gudagelayaan qowl lisaan waa odhaahdii afka ee iimaanka marka ahayd waxaana ugu horeysa in laga ashahaato afka marka waa odhaahdii carabka marka carabku wuxuu leeyahay odhaah qalbiguna wuxuu leeyahay odhaah oo afkan wuxuu ka qilay waa inuu qalbigana ka niyeeyaay oo ka yidhaahdaa ee afka baarkiisa keliya aynay ahayn afka siduu uga yidhi waa inuu qalbigana uga yidhaahdaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah siduu afka uga odhanaayo waa inuu qalbigana uga yidhaahdaa taas waxaa halkaa ku sugan loo laba qodob oo ah qawl lisaani wa qawl lqalbi in afka laga yidhaahdo oo lagaga tiraabo lagaga dhawaaqo qalbigana laga yidhaahdo aynay noqon arrinku sidii munaafiqiinta muna munaafiqiintu shahaadateynka afka waa ka yidhaahdeen laakiin afka baarkiisay ka ahaydo qalbiga kamay odhan ida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllah wallahu yaclamu inaka larasuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun ilahay waxau ihi munaafiqiintu hadday ku yimaadaan waxay odhanayaan waxaanu qiraynaa waanu rumaysannahay inaad rasuulki ilaahay tahay sala allahu alayh wasalam markaasuu ilaahay wuxuu yihi wallahu yaclamu inaka larasuul ilaahayna waa og yahay inaad rasuulkiisii tahay wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun ilaahayna wuxuu qirayaa in munaafiqiintu beenawaasiye yihiin oo warka ay odhanayaan ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasuulu llah inay ku been sheegayaan xaggay ka been sheegeen waxay ka been sheegeen shahaadadu yacni waxay keensanaysaa inuu qalbigana ruuxu sidaa ka og yahay oo ka ictiqaadsan yahay markay yidhahdeen nashhadu waxaanu qiraynaa inaad rasuulki ilaahay tahay waxay leeyihiin waa caqiidaysannahay waa rumaysannahay waa qirayna marka warka qalbigooda ay ka sheegayaan oo ku saabsan qalbigaanu sidaana ka qiraynaay oo ka ictiqaadsannahay warkaasay ku been sheegayaan oo qalbiga sidaa kama rumaysna marka maxay waayeen inay afka waxay ka qireen qalbigana ka qiraan marka odhaahda waxay u qaybsantaa qawl lisaani wa qawl lqalbi in afka laga qiro qalbigana laga qiro camalkuna wuxuu u qaybsamaa laba qaybood mid walba labaa ka imanaysa waa inaga yidhi camalkiina wuxuu noqonayaa camalu lqalbi wa camalu ljawaarix in qalbiga laga camal falo xubnahana laga camal falo xubnaha waxaa laga camal falayaa waxyaalaha wanaagsan samaynta la samaynaayo hadday tahay yacni markaa afcaasha salaadee lala imanayo ee mar la istaagayo oo salaadii la ysu taagayo qiyaamkii salaada ictidaalkii la ysu taagayo rukuucdii la fooroorsanayo sujuuddii la sujuudaayo fadhigii la fadhiisanayo waa ficil xaggee ka dhacaya xubnaha ayuu ka dhacaya oo mar la yska taagayaa mar laga foorarsanaya mar laga fadhiisanaya mar laga sujuudaya sekadii bixinta la bixinaayo waa camal ka dhacaya xubnaha waa camaluljawaarix camaluljawaarix weeyaan xubnaha markaysaga waa camal iyo ficil laga samaynayo xajka manaasigtii in la maro oo tawaafkii beytka lagu tawaafo carafo la istaago acmaashii xajka lala yimaado waa camal ka dhacaya xubnaha ama jawaarixda munkarka wixii ahaa in la burburiyo ama gacanta lagu bedelo waa camal ka dhacaya xubnaha gaaladii in lala jihaado lala diriro waa camal ka dhacaya jawaarixda marka waxaa weeye camal jawaarix camal xubnaha laga samaynaayo iyo camalu lqalbi camal laga samaynaayo qalbiga camalulqalbi waa maxay waxa weeye waa acmaasha quluubta ka xasilaysa ee qalbiyada laga samaynaayo sida ikhlaas ruuxu inuu la yimaado oo ilaahay dartiis uu niyeeyo wixii wanaagsana uu samaynaayo maxabo inuu la yimaado oo ilaahay jeclaado rasuulkiisa jeclaado mu'miniinta jeclaado waa camal ka dhacaya qalbiga sidqiga runsheega qalbiga uu ka run sheegaayo yaqiinta yacni maxabada acmaasha qalbiyada laga qabta ee wanaagsani waxay noqonaysaa camalulqalbi acmaasha xubnaha laga qabto iyo jawaarixda ee wanaagsanna iyaguna waxay noqonaysaa camalujawaarix marka iimaanki wuxuu ka kooban yahay qowl iyo camal qawlki wuxuu uqaybsanayaa qowl lqalbi wa qowl lisaan camalkiina wuxuu uqaybsamayaa camal lqalbi wa camal ljawaarix ayuu uqaybsamaya tacriifka ahlu sunna waljamaca ku tacriifiyeen waa saas culamada qaarkood oo ahlu sunnaha ka midi waxay ka cabireen iyagu saddex qodob oo waxay yidhaahdeen iimaanku waa qowl iyo camal iyo niyo ayay ka cabireen qaarkood oo waxay ku dareen niyay ku dareen oo waxay is yidhaahdeen camal markaad tidhaahdeen arma markaysagaa niyadii qalbiga laga fahmi waaya markaasay waniyatun ku dareen tacbiirkaana culamada qaarkood baa cabira oo imaam shaafici ka mid yahay a'imada qaarkoodna halka niyada waxay ku bedeleen ictiqaad oo waxay yidhaahdeen iimaanku waa qowl iyo camal iyo ictiqaad bay yidhaahdeen oo saddexdaasay ku tacriifiyeen bacdi kale afar bay ka dhigeen oo waxay yidhaahdeen iimaanku waa qowl iyo camal iyo niyatun wa niyatun wa itibaacu sunna iimaanku waa odhaah iyo camal fal iyo niyo iyo sunnada in la raaco oo bidcada laga tago afartaasay ku tacriifiyeen markaase waxay yidhahdeen afartu waa inay israacaan oo wa itibaacu sunna ayay markaa ku dareen almuhim tacaariifta ahlu sunnuhu ay cabireen waa isku macni erayada iyo alfaada kala duwan macnaha iyo mucdu waa isku mid yacni saas iyadaa weya markay ahlu sunna si sidaa ku tacriifiyeen iimaanka waxaa khilaafay qolyaha markaysagaa la yidhaahdo murjada waa iyagu waa khilaafeen qolyaha khawaarijta iyo muctaziladuna iyaguna waxa weeye waa waxbay ku khilaafeen iyaguna qolyaha murja'adu waa noocyo kala duwan qaarkood waxay yidhaahdeen iimaanku marka ugu horeysaba waa qawl waa qowl keliya qowlullisaani faqad afka in laga yidhaahdo keliya iimaan ah qolaqulaat lmurjica ayaa sidaa ku tegay markaasaa waxay yidhahdeen ku kastoo afka ka yidhaahdaa waa mu'min waana kamil liimaan waxaa sidaa ku tegay qolada la yidhaahdo karaamiyada oo maxamed ibnu karaam ama maxamed ibnu kiraam assijistani u abtirsadaan karaamiya iyo kiraamiya oo ra'da la khafiifiyo kaafkana lahoos dhigo labadaba waa loo dabdiyey marka iyagu waxay yidhaahdeen afka in lagaga tiraabo shahaadateynka keliya iimaan ah ku kastoo afka kaga dhawaaqayna walow qalbigaba yaanu ka ictiqaadsanaane waa mu'min iimaankiisuna waa kaamil laakiin warka noocaasi waa baatil waayo ilaahay waxa uu sheegay dad afka ka yidhi shahaadateynkii oo aan mu'miniin ahayn oo uu iimaankii u diiday ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين dadka waxaa ka mid ah qaar odhanaya ilaahay baanu rumaynay iyo maalinta aakhire ayaanu rumaynay mu'miniinna ma aha baa ilahay yidhi iimaanka maxaa loogu diiday ictiqaadkii qalbiga ayaa ka maqan odhahdii qalbiga iyo caqiidadii qalbiga waa ka maqanta saas aawadeed mu'miniin maaha ilaahay yidhi karaamiyana waxay leedahay waa mu'miniin marka iyagaa been sheegaya ilaahay baa run sheegaya wamaa hum bimu'miniin baa ilaahay yidhi qolo labaad oo iyaguna murji'ada ka midi waxay yidhaahdeen iimaanku qalbiga keliyuu ka dhacaa oo waa macrifatu lqalbi faqad ama waa tasdiiqu lqalbi faqad laba kooxood bay usii qaybsamaa iyaga laftooda qalbiga garashada laga garta keliya ayaa iimaan ah ku kasta oo qalbiga ka gartay oo ka aqoonsaday ilaahay waa mu'min bay yidhaahdeen iimaankiisuna waa kaana waana sida jahmi ibnu safwan iyo cidda raacday ay ku tagtay iyagana warkoodu waa baatil waayo ilaahay wuxuu inoo sheegay dad macrifadaa qalbigu xaasil u tahay oo ay u joogto oo haddana gaalo ah ayuu ilaahay inoo sheegay waxaa ka mid ahaa fircawn iyabaa ka mid ahaa ilahay waxa uhi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusahum dulma waculuwa waa dafireen oo afkay ka dafireen waxay afka ka dafireen iyada oo nafahoodu ay yaqiinsatay oo si yaqiina oo hubaala ay u garanayso xaq iyo aayaadka wajaxaduu biha wastayqanatha anfusahum dulma waculuwa marka yaqiinta nafahoodu ay yaqiinsatay mar hadday afka ka dafireen inayna waxba u taraynin ayaa halkaa ka muuqata wuxuu kaloo ilaahay yidhi xikaayatan can muusa iyadoo hadalkii nebi muuse laga xikaayoonayo qala laqad calimta ma anzla haulaءi ilaa rab الsamaawaati wاlardi basaa'ira wainii laadunka ya fircawn mahbuura inuu nebi muuse ku yidhi ilaahay baan ku dhaartay ee waad garanaysaa fircawnow inaanu aayadahan soo dejinin yani rabbigii yani markaa rabbi mooyaane cid kale inaynay soo rogin waad ogsoontoo waad garanaysa rabbigii cirarki iyo rabbigii dhulkun baa soo dejiyey sidaas inay tahay waad og tahay saasuu marka isagaa ku dhaartay oo adkeeyey marka macrifadii qalbigoo xaasila fircawn laftiisa xaasil bay u ahayde waa u joogtay muuminna ma ahayne gaal buu ahaa fi dunya waalaakhira yacni kor iyo kal gaal buu ka ahaa if iyo aakhirana gaal buu ahaa halkaa waxaa ka soo baxaysa macrifada qalbigu keliya inaana iimaan ahayn qalbiga in laga garta keliya inaana iimaan ahayn ayaa laga qaadanaya qolada yuhuudda laftoodu waa garanaya nebi maxamed sala allahu alayh wasalam inuu nebi yahay laakiin markay afka ka qiri waayeen waxba umay tarin garashaday qalbiga ka garanaya qoladaasina waa qolada labaad ee murjica qolo kale abulxusein asaalix iyo cidda raacday ayaa iyagu waxay yidhaahdeen macrifada qalbigoo keliya ma ahee tasdiiqa qalbigoo keliya ayaa iimaan ah in qalbiga laga laga rumeeyo keliya iimaan ah marka farqi yar baa loo dhexaysiiyey tasdiiqa iyo macrifada abulxusein asaalixi waa siduu ku tegey waana sida ashcari labadiisa qowl qowl ka mida uu doortay tacriifka iimaanka abulxasan alashcari wuxuu ka leeyahay laba qowl marka labada qowl midkood waa kaas oo kitaabkiisa maqaalaat lislaamiyiin la yidhaahdo waxa uu ku sheegayaa marka uu sheegay firaqa murji'ada ah oo laba iyo toban kooxood uu u qaybiyey ou ku bilaabay jahmi ibnu safwan oo macrifada qalbiga keliya ku sheegay ou ku xigsiiyey tasdiiqu lqalbi qolada tidhi ayuu wuxuu odhanayaa sida abulxusein asaalixi yidhi ayaanu markaysagaa masaa-isha asmaada iyo axkaamta dooranaynaa haddana isla nafsulkitaab bay ku taallaa inuu leeyahay ahlu xadiisku wax kastay yidhaahdeenba waa odhanaynaa ahlusunna waljamaca oo ay ka mid tahay aqwaashu kasoo naqlinaayo iimaanku qawliya camalinya marka kitaabka laftiisu ku tanaaquda almuhim qolo kale oo saddexaad oo murji'ada markaysagaa ka midi waxay iyaguna ku tageen iimaanku inuu yahay laba shay in qalbiga laga rumeeyo iyo in afka laga qiro acmaasha jawaarixda xubnaha laga samaynayaana inaynay iimaanka ku jirin oo ka mid ahay sidaana waxaa ku tegay xamaad ibn abi sulaymaan iyo abu xaniifa qudhiisa labadiisa qowl mid ka mida weeye qolyaha murji'at lfuqahaa la yidhahdo waa siday ku tageen oo iimaanku inuu yahay in qalbiga laga rumeeyo afkana laga qiro acmaasha jawaarixda laga samaynayo ee salaad ah ee zaka ah ee soom ah ee xaj ah ee kayrkeeda ah iyadu iimaanka kama mid ihe waa shay iimaankii ziyaado ka ah waana sida abu jacfar ataxaawi kitaabkiisa caqiidada u maray wey almuhim in acmaasha jawaarixdu iimaanka ka mid tahay xubnaha waxaa laga samaynaya ee wanaagsani inay iimaanka ka mid tahayna aayaat iyo axaadiis baa ku tusinaya waxaa ka mid ah aayadda uu ilaahay yidhi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay iimaankiina idinka lumin maayo aayaddaasina sabab bay lahay oo nebiga sala allahu alayh wasalam iyo muslimiintu waxay u tukan jireen markay maka joogeen yacni waxa weeye labada markaa ayay isku beegi jireen kacbada iyo waxay isku beegi jireen bayt ulmaqdis oo maka markay joogeen labada intay isku beegaan oo kacbada markaysaa xagga kale ka maraan ayaa kacbada oo ku sii beegan xagga baytulmaqdis ka xigay u tukan jireen markay madiino tageen labadii jaho waa kala tageen markaana waxaa markaysagaa la amray oo sunnada ku sugnaatay inay baytulmaqdis u tukadaan markaa lix iyo toban bilood ama toddoba iyo toban bilood oo madiine ay joogeen nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu ayay waxay u tukan jireen xagga baytulmaqdis bay u tukan jireen markaasuu nebigu wuxuu jeclaa sala allahu alayh wasalam qibladii nebi ibraahim in loo jeediyo saasuu jeclaa dabeedna markii dambe waxaa la amray inay kacbada u jeestaan qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaaءi falanuwaliyanaka qiblaة tardaaha fawalli wajhaka shaطr اlmasjid اlxaraam marka waxaa la amray inay kacbada u jeestaan marka qibladaas kacbada ah ayaa idin qiblaaba markaa lagu yidhi xaggaa u jeesta nimankii yuhuudda la odhan jiraa waxay yidhaahdeen salaadiini aa u tukan jirteen xagga baytulmaqdis ee dhowr iyo tobanka bilood iyo salaadiina iminka kacbada u tukanaysaan labada mid baa ka kaca oo markaa baatila oo aan asixin markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay iimaankiina idinka lumin maayo iimaankaa waxaa looga jeeday salaada oo culammadu waxay ku ijmaaceen mufasiriintu oo isku waafaqsan yihiin in markaa iimaankaa salaada looga jeeday sababu nuzuulka aayaddu ku soo degtayna taasay ahayd marka halkaa waxaa laga qaadanayaa inay salaadu iimaan tahay salaadana acmaal jawaarixoo badan baa ku jirta oo rukuucda sujuudda fadhiga istaagga ashyaadaas oo dhan baa kusugan waxaa kaloo u daliila xadiidkuu nabigu yihi salى اllahu alayه waslm alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan gobol ama qaybood yani waxa ugu saraysa faaclaha qawlu laa ilaha ilا اllah orodka laa ilaha ilا اllahu la odhanaayo ayaa ugu mudan oo ugu sarraysa wa adnaaha imaadaة اlada can اطariiq waxaana ugu hoosaysa waddada in laga baydhiyo waxa dadka dhibaaya yani saasuu nabigu yihi salى اllahu alayه wasalam marka xadiidkaa nabigu wuxuu tilmaamay iimaanku umuuro badan inuu ka kooban yahay oo majmuuca marka la isu geeyo ayay iimaan isku noqonayaan sidaas yadaa ayuu xadiisku sheegaya marka waxaa ka mid ah orhaah fa aclaaha qawlu laa ilaaha ila allah odhaahdaasoo tii qalbiga iyo tii afku labaduba soo gelaya waxaa kaloo markaa ka mid ah yani marka camallo qalbiga ka dhacaya walxayaau shucbatu min aliimaan iimaanku yani xishoodku waa qeyb iimaanka ka mid a xishoodku waa qeyb iimaanka ka mid a xishoodkuna xagu ka dhacaa qalbigu ka dhacaa marka halkaa waxaa laga qaadanayaa camalka wanaagsane qalbiga ka dhacaya inuu iimaanka ka mid yahay wa adnaaha imaadat ladaa can ariiq yani qaybaha iimaanka waxaa ugu hooseysaa in waddada laga baydhiyo waxa dadka dhibaaya taana waxaa laga qaadanayaa yacni in camalka xubnaha laga samaynayaa inuu iimaanka ka mid yahay ee wanaagsani ayaa laga qaadanaya waayo waddada see looga baydhiyaa waxa dadka dhibaaya waxaa lagaga baydhiyaa dee ama gacanta ama addinkaa lagaga baydhiyaa marka waa camal ka dhacaaya xubnaha ka dhacaya marka halkaa calaa kulli xaal waxaa ka soo baxay siday ahlusunna waljamaca ku tageen inay tahay sida aayaadka qur'aanka ah iyo axaadiista nebiguba ay inoo sheegayaan waana sida saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam iyo ciddii raacday dariiqooda raacday waa siday isku waafaqsanaayeen oo ku ijmacsanaayeen culamo badan baana ijmaaca soo naqliyey marka taana waa sidaa wey qolada khawaarijta la yidhaahdo iyagu tacriifka iimaanka waa markaa waafaqeen ahlu sunnaha oo inuu markaa qowl iyo camal yahay waa ogol yihiin laakiin waxay ku khilaafeen waxay yidhaahdeen iimaanku mana siyaado mana nuqsaamo ee ama wuu wada tegayaa ama waa wada joogaya murji'ada muctasilada iyo khawaarijtu saddexda qolobo waxay isku waafaqsan yihiin iimaanku inaanu ziyaadin oo nuqsaamin laakiin ahlu sunna waljamaca waxay leeyihin iimaanku waa siyaadaayo waa kordhaa waana nuqsaamaa dadku iimaanka dheeraad bay ku kala leeyihiin waa kala iimaan wey yihiin sidaas yada aba ahlu sunna waljamaaca ay qabaan culamada qaarkood oo ahlu sunnaha ka midi waxay yidhaahdeen iimaanku shan nuun ayuu ka kooban yahay shan nuun buu ka kooban yahay waxay yidhaahdeen qowlun bilisaani in carabka laga yidhaahdo yani qawlun bilisaani waictiqaadun biljanaani janaan waa qalbiga in qalbiga laga caqiideeyo nuunkii kalena waa ka waa kii labaad wa camalu bilarkaani in xubnaha laga camal falo waa nuunkii saddexaad yaziidu biطaacati araxmaani waa ku kordhaa taacada ilaahay waa nuunkii afraad yaziidu biطaacati araxmaani wayanqusu biطaacati shayطaani waxaanu ku nuqsaamaa daacada shayطaan la ateecuu ku nuqsaamaa waa nuunkii shanaad shanka shantaa nuun ayuu ka koobaya saddexda qolaynu sheegnay saddexduba waa lunsan yihiine waa murji'o khawaarij iyo muctasilo waxay isku waafaqsan yihiin iimaanku mana siyaado mana nuqsaano ee ama wuu wada tegayaa ama waa wada joogayaan qaacidadaa waa isku waafaqeen waxayse ku kala tageen cidda dembi weyn la timi iimaankii waa u wada joogaa iyo waa ka wada tegay bay isku khilaafeen oo murjicaduna waxay yidhaahdeen cidda dembi weyn la timi oo aan gaalnimo la iman iimaankii waa u wada joogaa waa mu'min kaamiluliimaan khawaarijti iyo muctasiladuna waxay yidhaahdeen maya iimaanku waa ka wada tegey oo wax iimaani uma joogo iimaanku inuu ziyaado nuqsaamo siday ahlu sunna waljamaaca qabaan aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebigaa sheegaya aayadaha qur'aanka waxaa laynoo sheegay in iimaanku kordho inuu iimaanku kordho ayaa markaa laynoo sheegay oo ilaahay waxau ihi waladiina اhtadaw zaadahum hudan kuwii hanuunay ilaahay wuxuu u kordhiyey hanuun buu u kordhiyey hanuunka kordhayaana waa iimaan kordhaya hanuunka kordhayaana waa iimaan kordhaya wayasdaad aladiina aamanuu iimaana kuwa mu'miniintii ay si ay iimaan u kororhsadaan iimaan ay u kororhsadaan iimaanku inuu kordhaa laga qaadanaya liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim iimaanku inuu kordhaa laga qaadanaya marka aayadaha qur-aanku waxaa inoo sheegaya iimaanku waa ziyaada inuu nuqsaamona waa laynoo sheegay ziyaadada lafteedana waa laga daliishado shaygu hadduu kordho intaanu kordhiso may aha ma ahayn mid waxa weeye ka nuqsaan xaggeed ka xigaa markanuu kordhay halkaa lafteeda waa laga qaadanaya ma ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin aglaba lidii lubbi minkun waxaa la sheegay yacni dad diintoodu ay naaqis tahay diinta naaqiska ahina waa iimaan naaqisa waxaa kaloo nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam dadka naarta laga soo bixinayo ee dembiyada waaweyn u saaxiiba in iimaankoodu kala tategan yahay oo qaarkood yacni markaa iimaan la miisaana dinaar inay leeyihiin qaarkood iimaan la miisaana yacni dirham ay leeyihiin qaarkood iimaan quraanjo la miisaana inay leeyihiin qaarkood quraanjada lafteeda in iimaankoodu yacni markaysagaa ka khafiifsan yahay oo bimacnaa markaysagaa ka yani ka yar yahay oo riwaayaadka qaarkood baa sheegaya adnaa adnaa min mihqaali darati min iimaan marka waata axaadiista ay ku soo aroortay yukraju min annaari man qaala laa ilaha ila allah wa fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan naarta waxaa laga soo bixinayaa kii laa ilaaha ila allahu yidhaahda iyada oo qalbigiisa ay ku sugan tahay yacni quraanjo in la miisaano iimaani ay ku sugan tahay marka halkaa waxaa laga qaadanaya iimaanku waa kordhaa waana nuqsaamaa wuxuu ku ziyaadaa iimaanku daacaadka iyo khayraadka iyo xasanaadka mar kasta uu khayr qofku sameeyo iimaankiisu waa sii siyaadayaa markastuu dembi sameeyana iimaankiisu waa nuqsaamaya waxbaa ka dhacaya iimaankii waxbaa ka dhacaya marka la yidhi iimaanku waa odhaah iyo camal hadda odhaahoo dhani iimaanka kama mid aha ya oo hadduu qofku dembi ku hadlo ya iimaankii kama mid aha ee markuu khayr ku hadlo hadalka uu khayrka ku hadlayaa iimaanka ka mid a marka la tilmaamayo caqiidada qalbigu inay iimaanka ku jirto ictiqaadkii xumi iimaanka kama mid aha wuxuu soo gelayaa min shucabi lkufri la min shucabi liimaan qaybaha kufriguu gudagelayaa ee qaybaha iimaanka ma gudagelaayo oo macaasidu waa min shucabi lkufri la min shucabi liimaan daacaadkuna waa min shucabi liimaan qaybaha iimaanka khayraadka iyo daacaadka iyo xasanaadku ka mid yihiin marka camalada laga hadlayo camalka xubnaha laga sameeyo camal kastoo xubnaha laga sameeya iimaanka kuma jiro oo ruuxu hadduu markaa waxa weeye yani markaa dulmi sameeyo cid ku xadgudbo ama uu markaa zina sameeyo dee waxa weeye intaasi iimaanka kama mid aha waayo waa macsi macaasiduna waa min shucab اlkufri la min shucab اliimaan laakiin waxaa loo jeedaa camalka wanaagsan iyo oraahda wanaagsan iyo caqiidada wanaagsan taasaa iimaanka ka mida loo jeeda taas ayaa iimaanka ka mida ayaa loo jeeda marka macaasida samaynta la samaynaya iimaanka kuma jirtee tegista qasdan looga tagaa iimaankay ku jirtaa waayo in laga tagaa macaasida iyo dembiyada waa shay khayra laakiin macsidii in la sameeya khayr maaha waa shar wax sharina iimaanka kuma jiro marka taasna sidaas weeyaan shiku haddaba wuxuu yihi wahumaa siyaani odhaahda iyo camalku waa siman yihiin waa milan waana laba isku xidhan waa laba isku lamaan oo iimaanka iyo camalka saalix waa isku lamaan yihiin ma kala geynayno oo ma odrhanayno yani markaa labadu iskuma xidhna oo odhaah keliya qofka anfacaysa oo aan camal wehelin aw afkiiyo qalbiga ka yidhaahdo camal keliya qofka anfacayo oo aan odhaahdiina wehelinna odhan mayno oo haddii aanu markaysaga odhaahdii la imanin oo shahaadateynka ku dhawaaqin af iyo qalbiba ka odrhan dee ma noqonaayo markaysaga waxaa yani mu'min iyo muslim toona noqon maayo marka taana saa wey yani ubadka markaysaga waa marka loo xukumaayo taasi waa iimaan xukmi ah tabac yani markaa waalidadii loo raacinayo oo la odhanaayo haddii waalidadii marka ay muslim ahaayeen ama labada midkood uu muslim yahay ilmihii yaraa ee sabiga ahaana waalidkii baa la raacinayaa oo islaamnimaa loo xukumaya yani waxa weeye taasi waa masalo kale weeye oo iimaan xukmiya laga hadlaya tan iimaankan la tacriifinayaana waa iimaankii xaqiiqiga ahaa yani kaas wey marka iimaanka xaqiiqigaa iyo iimaanka xukmigii waa kala duwan yihin marka laa iimaana ila bicamal iimaan ma jiro camal la-aantii haddaanu camal ruuxu la iman yani markaysagaa iimaan markaysagaa uma sugna camalna ma jiro iimaan la iimaan la-aantii haddaanu iimaan wehelin camalka wanaagsana uu la yimaadaa ruuxa waxba tari maayo oo ma anfacaayo camalkaa wanaagsani mid anfacaya ma marka iimaanka iyo camalka saalix way isku xidhan yihiin camalkaa saalixa ha ahaado mid qalbiga ka dhacaaya ama ha ahaado mid jawaarixda iyo xubnaha ka dhacaaya ha ahaado mid ficli ah oo waajibaadkii la samaynaayo ama ha ahaado mid tarki ah oo laga tegaayo kufriga iyo macaasida iyo markaysaga waxyaalaha noocaasa laga tegaayo saas aawadeed qur-aanka waa la ysla xidhiidhiyaa iimaanka iyo camalka saalixa ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat in aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat yacni qur-aanka waxay ku soo aroortay siday culamada qaarkood sheegeen afar iyo konton goor oo iimaanka iyo camalka saalixa la ysku ladhaayo iimaanka iyo camalka saalixa la ysku ladhaayo ayay ku soo aroortay mu'miniintu iimaanka dheeraad bay ku kala leeyihiin oo iimaanku inuu ziyaado nuqsaamo waa inaga sheegnay yacni marka dadka ahlul iimaanka ahina dembiye ay sameeyaan walow dembiyadaasi haba waaweynaadaane oo aan gaalnimo ahayn iimaankii kagama baxayaan oo hadduu markaysagaa ruuxi uu markaysagaa dil xaqdarra ah sameeyo bareer ku sameeyo lama odhanaayo waa gaal lamana odhanaayo iimaan waxba kagama sugno yacni iimaankiiyo gaalnimada meel udhexaysu ku sugan yahay sida muctasilado kale odhanayso hog dhaxaan labada midnaba ahayn oo aan iimaanna ahayn gaalnimona ahayn ayuu joogaa taana la odhan maayo ee waxaa la odhanayaa ruuxa hadduu sinaysto ama khamri cabbo ama markaysaga uu dil xaqdarra a sameeyo ama uu cid dulmiyo ama uu been sheego ama uu cid isku diro dunuubta noocaasa markuu sameeyo waxaa la odhanayaa mar haddaanu xalaashanin oo xalaalnimo u ictiqaadin yani waxaa la odhanayaa biduuni ta'awul waxaa la odhanayaa waxa weeye waa mu'minu naaqis liimaan waa muumin iimaankiisu naaqis yahay yacni muumin iimaankiisu yar yahay weeye saasaa la odhanaya ama waxaa la odhanayaa waxa weeye yani waa faasiq baa la odhanayaa yani asluliimaan u sugan yahay saasaa la odhanaya marka taana sidaa wey waxaa laga qaadanayaa inaanu ruuxu dunuubta waaweyn imaatinku la yimaado aanu ku gaaloobeyn waxaa laga daliishanaya oo laga qaadanaya waata uu ilaahay yidhi markuu ka warramayey ruuxa yacni qof muslima badrheedh u dila faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruuf kii waxa weeye yacni markaa dilka walaalkii uu dilay laga cafiyey wax ka mida yacni waxa weeye waa inuu magtii si fiican u gudaayo u bixiyaa ka kale ee markaa ka doonayaana waa inuu si wanaagsan u dabagalaayo uga qaataa markaysaga magta oo qaanta uga gur uga gurtaa mar hadduu qisaastii ka cafiyey marka maxaynu uga jeednaa min akhiihi baa la yidhi walaalnimada la sheegayaa waa maxay iimaanka inay ku walaaloobeen baa loo jeedaa iimaanka inay ku walaaloobeen marka isaga oo yacni xaqdarro ku dilay yacni oo weliba badrheer u dilay ayaa la tilmaamay inuu walaal la yahay waatuu ilaahay yidhi wain daa'ifataani min almu'miniina qatataluu faaslixuu baynahumaa yacni marka haddii laba kooxood oo mu'miniin ahi ay isdilaan dhexdooda islaaxiya iyagoo isdilaaya ayaa haddana lagu tilmaamay inay mu'miniin yihiin saasaa lagu sheegay markaasuu haddana ilaahay wuxuu yidhi inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum mu'miniintu waa walaalo ee labadiina walaalayow heshiisiiya baa la yidhi marka halkaa waxaa laga qaadanayaa inaanu milladda bil kulliya ugaga baxayn oo ku gaaloobaynin marka uu ruuxu yacni dembi kabiiro oo weyn la yimaado halkaasaa laga daliishanayaa oo laga qaadanaya marka walaa yakhrujuuna bidunuubi min aliimaan walaa yakfuruuna birukuubi macsiyati walaa cisyaan waa isla macnahaas ayay markaysaga markaa tilmaamaysa marka qolada hore ta hore wuxuu ku radinayaa qolyaha markaa muctasiladoo kale oo muctasiladii oo khawaarijta qolaa waxay yidhaahdeen waa qolada khawaarijta la yidhaahdee hadduu dembiga kabiiradaa la yimaado waaba gaaloobo diintaba waa ka baxay waa kaafir dhiiggiisa iyo xoolihiisuna waa bannaanyiin qolada muctasiladu waxay warsaa maaha ha sidaa maaha bay yidhaahdeen ee ruuxu hadduu marka isagaa dembi weyn oo kabiira a la yimaado yacni iimaan ka dhaqaaji gaalnimadiise weli ma gaadhin hogga dhexuu sii socdaa yacni ruuxa markaa burco ka tega ee weli hargeyse aan gaadhin miyaa la odhanayaa burcuu joogaa miyaase la odhanayaa hargeysuu joogaa se hog dhexa ma joogo sidaasoo kaleu ka dhigan yahayo yacni markaa waxa weeye iimaankii ka teg gaalnimadiina weli ma gaadhin hogtaa dhexuu weli jafayaa labada mid buuse u dhici wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub